habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen salaasaa tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mijermaniya bogga internetka aanu ku leenahay ee v o a somaly dot com iyo weliba efhamyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaacfar kuka iyo anigoo cabdixaafi daacawil ismaaciil
qodobada ahaad idaacadeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo markii ugu horraysay laga bilaabay daaweynta ilmabeerista
maaluba cabashada ugu badan ay ii timaada markan daraasaad badan sameeyey waxay ii muujisay boqolka qofee dumara ii imanayaba inay boqolka labaatan soddon ay cabashada dhalmala'aantii ay soo geliso mar kastaba deetna waxay keentay fikir ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa eanu la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno
waxaa kale oo aannu idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya imika waxaa la sheegayaa ilaa shan iyo labaatan ilaa soddon malyuun oo dollar inay ku bixisay inay maraykan iyo yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaynaa in laga soo saaro waayo iyada waxay isleedahay ku khasaari maysid waa tii la odhan jiray soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi mayside kenya markaa maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaartii xiisaha lahayd ee maanta dhex martay soomaaliya iyo zimbabwe ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo zimbabwe lagu qabtay runta ciyaar fiican aad u fiican ayay wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen kooxda soomaaliya gool ayay waxay ku talagashay inay gool gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ayay kusoo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta ay kusoo galeen afar hal afar
iyo weliba baanka adduunka oo saadaalinaya shaqaalaha soomaaliya oo kordhaya sannadkan
midowda afrika oo sheegay inay ku qanacsan yihiin horumarka laga sameeyey hirgelinta qorshaha ku wareejinta amniga soomaaliya
gorgor carruur ku weeraray mid ka mid ahna ku dilay tuulo ku taalla deegaanka soomaalida etoobiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda qaramada midoobay ayaa maanta oo talaado ah sheegtay in boqolaal qaxooti afrikaana oo ku go'doonsan xarumaha dadka lagu hayo ee dalka liibiya toddobaadyada soo aadan loo daabuli doono waddanka ruwanda tallaabadaasoo qayb ka ah dadaalada isi soo taraya ee lagu doonayo in lagu samata bixiyo dadka ay colaaddu ku qabsatay dalkaasi waqooyiga afrika ku yaalla tallaabadaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay heshiis isfaham ah oo maanta adisababa ku dhex maray dowladda ruwanda hay-adda u n h c r iyo midowda afrika waxaana lagu doonayaa in lagu samata bixiyo dadkaasi ay colaada dalkaasi ku qabsatay babar balosh afhayeenka hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan u n h c r ee markaa magaceeda lasoo gaabay la yidhaahdo u n h c r ayaa waxa uu sheegay in kooxda ugu horreysa oo ka kooban shan boqol oo qof oo ka yimid geeska afrika toddobaadyada soo socda la daadgurayn doono tiradaasi ayaa qayb ka ah afar kun iyo toddoba boqol oo qaxooti ah oo lagu hayo dalka liibiya qorshaha muhaajiriintan loogu rarayo waddanka ruwanda waxaa qayb ahaan maalgelinaya ururka midowda yurub tirada afrikaanka ka cararaya colaadda iyo gaajada dalaalkooda ka jirta ee doonaya inay gaaraan qaaradda yurub ayaa sii korodhay tan iyo markii kacdoon shacab oo neeto ay taageerayso xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi mucamar al kadaafi sida ay ku warantay u n h c r waxaa xilligan liibiya ku sugan qiyaastii afar kun iyo toddoba boqol oo qaxooti ah oo u kala dhashay wadamada eritreya soomaaliya etoobiya iyo suudaan kuwaasoo hadda ku xiran xarumaha dadka lagu hayo xeryaha ay muhaajiriintu ku jiraan ayaa magaca ahaan u hoostaga xukuumadda laakiin waxaa intooda badan maamula kooxa hubaysan sida ku cad heshiiska ruwanda qaxootiga ayaa diyaarado lagu geyn doonaa dalkaasi iyagoo ah kooxo ay middiiba konton ruux ka kooban tahay waxaana ay ku nagaan doonaan goobaha loo diyaariyey oo ku yaala duleedka caasimadda dalkaasi ee kigaali u n h c r ayaa sheegtay in daadgurayntu aanay qasab ahayn oo ay qaxootigu iskood u dooranayaan waxaana mudnaan gaara la siin doonaabay tiri qaybaha ugu nugul sida carruurta iyo da'yarta aanay eheladoodu la socon naafada iyo waayeelka
madaxweynaha maraykanka ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu iska dhigatiray talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsan aqalkaacaadda warbaahinta maraykanka qaar ka mid a ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diiday talo loo soo jeediyey oo ahayd inaanu qaban kulankii qarsoodiga ahaa ee baaqday kulankan ayaa lagu waday inuu kaam david ku dhex maro madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha afghanistan iyo hogaamiyeyaasha taalibaan madaxweyne donald trump ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda shirkan uu isagu lahaa islamarkaana uu geligii go'aan ka gaadhay inuu baajiyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka benis ayaa qoraal u soo dhigay twitterka ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo u cambaareeyey ee saxaafaddii qortay warkan
baarlamaanka britain ayaa markii labaad diiday qorshaha ra-iisul wasaare boris johnson ee ku aadan sidii loo qaban lahaa doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey ujeeddada ra-iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay britain uga baxayso midowda yurub johnson ayaa u ololeynaya in shan iyo tobanka oktoobar la qabto doorasho isaga oo rajaynaya in uu helo aqlabiyadda baarlamanka arrintaasi oo u sahli karta in uu meel mariyo qorshihiisa ka bixitaanka midowda yurub diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa ku soo beegantay iyada oo boqoradda britain ay ansixisay sharci ka hor istaagaya ra-iisul wasaaruhu inuu ka baxo midowda yurub iyada oo aan heshiis la isla gaarin halkaa aad wararkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington aan ku bilowna ee bankiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha soomaaliya la filayo inuu kordho sannadkan marka la barbar dhigo sannadkii hore war qoraalaha uu soo saaray bankiga adduunka ayaa lagu saadaaliyey in saddex sano ilaa shanta sano ee soo socota uu dhaqaaluhu kor u sii socon doono haddii sida hadda ay wax u socdaan aanay iska beddelin cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintani noo soo koobaya sida uu sheegay bankiga adduunka dhaqaalaha soomaaliya ayaa la filayaa inuu sameeyo koror dhan laba dhibic sagaal boqolkiiba sannadkan halkaa sannadkii hore uu ahaa laba dhibic siddeed boqolkiiba waxaa kale oo bankigu saadaaliyay inuu gaadhi karo kordhan saddex dhibic laba ilaa iyo saddex dhibic shan boqolkiiba saddexdaas sannadood ilaa shantaas sannadood ee soo socda dhaqaalaha soomaaliya ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii koob iyo sagaashankii waxaana tobankii sannadood ee lasoo dhaafay kororka dhaqaalaha la degay abaaro soo noqnoqday macluul iyo weeraro argagixiso oo halis geliya ganacsiga iyo nolosha dadkaba bankiga adduunka ayaa qaraar uu soo saaray isniintii shalay ku sheegay in korarka uu saadaariyey ee dhaqaalaha soomaaliya ee shantaas sannadood ee soo socda uu ku xidhnaan doono sida dalkaasi uu awood ugu yeesho inuu sida ay hadda wax yihiin ku sii wado gaar ahaana isbeddelka dhinaca dhaqaalaha banki waxa uu sheegay in cashuurta ay dowladdu qaado ay korortay boqolkiiba sagaal iyo labaatan sannadkii tegey iyadoo dhaqaalahana uu ka soo kabtay abaartii la degtay ee sannadkii ka horreeyey waxaa bankigu intaasi ku daray in dowladda federaalk soomaaliya oo wax kabedel ku samaysay siyaasadaheeda cashuuraha ay qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha hase yeeshee bankigu waxa uu sheegay in inkastoo uu horumarkan yahay mid diirigelin leh haddana miisaaniyadda sannadeedka la heli karo uusan ku filayn bixinta kharashaad lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka oo ka mid ah adeegyada asaasiga ah ee dowladdii looga baahan yahay inay u fidiso dadkeeda bankiga adduunka ayaa weydiistay dowladda soomaaliya sida qoraalka lagu xusay inay lacago u qoondayso waxbarashada si madaxa dowladda muqdisho fadhida ay awood ugu yeeshaan abaabulka dhaqaalaha gobollada iyo saaxiibada kale ee soomaaliya taageero si loo horumariyo tacliinta bishii may ee sanadkan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta ay sidan oo kale sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu ku socdo dariiq wanaagsan laakiin waxay ka digtay inuu weli ahaa mid uu nugul amniga oo aan cago badan ku qotamin isbeddel dhinaca cimilada ah iyo saboolnimo daashatay ee soomaaliya
warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay cabdixaafid cawel ismaaciil
guddi qiimeyn ah oo ka socda midooda afrika oo booqasho laba maalmood ah ku tegay soomaaliya ayaa sheegay inay ku qanceen sida uu ku socdo qorshaha amni ee ku wareejinta soomaaliya iyo horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya war qoraala oo uu maanta soo saaray midowda afrika ayaa lagu sheegay in booqasho xaqiiqa raadina oo ay soomaaliya ku tageen guddi ka socday qaybta midowda afrika u qaabilsan taageerista howlgallada nabadda ayaa lagu sheegay in guddigu ay ku soo qanceen sida uu ku socdo qorshe horey ay u soo bandhigtay dowladda soomaaliya oo ay ku raaceen midooda afrika iyo qaramada midoobay oo kama dambaysta ammaanka soomaaliya ku wareejinaya gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya markaa oo dalalka midooda afrika ee ciidamada ay ka joogaan soomaaliya ay la bixi doonaan ciidamadooda major general francis okelo oo madax ka ah qaybta qorshaynta iyo howlgelinta ee guddiga midooda afrika ee howlgallada nabadda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo b s o d ayaa hogaaminayay wafdigan booqday soomaaliya oo ay sidoo kale ku wehliyeen saraakiil ka socday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan midooda afrika howsha saraakiishan ay u tageen soomaaliya ayaa ahayd sida qoraalka lagu sheegay inay soo eegaan diyaargarowga ciidamada soomaaliya iyo horumarka ay samaysay amisom marka la eego hawsha ay u igmadeen golaha ammaanka ee midooda afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay wafdigan ayaa booqday xerada laga hago howlgallada amisom ee furimaha dagaalka ee jaziira ee duleedka muqdisho iyagoo la kulmay saraakiil militari iyo kuwa booliska amisom ka tirsan major general francis okelo oo horkacayay guddigan ayaa yidhi
waxay ahayd fursad aan ku soo eegi karnay oo aana ku heli karno jawaabta haddiina la weydiiyo maxaad qabateen gaar ahaana horumarada laga sameeyey hirgelinta qorshaha xilliga kala wareegga ammaanka ee ay soomaalidu jeexatay maxaa yeelay waa waxaa hadda dunida oo dhan ay isha ku hayso annaga oo dhinaca kalena ku dhiirigelineynay amisom hawsha wanaagsan ee ay ka qabteen soomaaliya
goor sii horraysana guddigan waxay la kulmeen hoggaanka sare ee ciidamada amisom iyagoo ka dhagaystay warbixintooda ku aadan sida hawsha amisom ay ku socoto iyo sida ay ula jaanqaadayaan qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee ammaanku wareejinta
cid waliba waxa ay diiradda ku haysay qorshahan oo ay xoogga saaraysay taasoo ka dhigan in ammaanku uu ka wareegi doono amison oo uu soomaalida ku wareegi doono guulo badanna waa laga sameeyey waxaanan bogaadinayaa hawsha la qabtay waxaana ku boorinayaa in hore loo sii wado maalinta isniinta ee soo socota ayaa kooxdan xaqiiqa raadinta ah waxay tegi doonaan dalka kenya si ay u soo eegaan xaaladda ciidamada amisom kaga dhaawacmay soomaaliya ee lagu dabiibayo cusbitaallada kala duwan ee ku yaala dalka kenya bishii mey ee sanadkan ayay qaramada midoobay muddo kordhin u samaysay howlgalka amisom ee soomaaliya ka hor doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan soomaaliya sanadka labada kun iyo labaatanka waxaase golaha ammaankii qaramada midoobay uu go'aan ku gaaray in si tartiib tartiiba loo dhimo tirada ciidamada amisom ka jooga soomaaliya si marka ugu dambaysa ay awoodda ugu wareejiyaan ciidamada soomaaliya marka la gaaro sanadka labada kun kow iyo labaatanka
maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay aad ayuu mahadsan yahay halkaad dhegeystayaal weli inkala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a toos idinka imanaysa washington
xulka kubadda cagta zimbabwe ayaa saddex iyo hal kaga adkaaday xulka kubadda cagta soomaaliya ciyaar galabta ka dhacday magaalada haraare ee dalkaasi zimbabwe zimbabwe ayaa wareegga xige ee isreebreebka koobka adduunka ugu gudubtay celcelis ah saddex iyo labo maadaama soomaaliya ay lugtii koowaad ku soo adkaatay hal iyo eber haddaba ciyaartaasi oo dadka reer zimbabwe iyo soomaaliya ay aad ula socdeen waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa cabdulqaadir maxamed faarax biriq oo ah ciyaartooy hore iyo khabiir isboortiga ka faallooda axmed cali sheekh ayaa khadka telefoonka ee magaalada london kula xiriiray
runtii ciyaarta galabta la ciyaaray ee lagu ciyaaray borfield stadium garoon yirahdo ku yaalla zimbabwe ay wada ciyaareen zimbabwe iyo kooxdeena qaranka ee soomaaliyeed waxay qayb ka ahayd ciyaaraha sareebka ee qaramada ee koobka adduunka oo lagu qaban doono labada kun iyo labaatan iyo labada wadanka wadanka qatar lagu qaban doono dooxa lagu qaban doono ayaa ay ka mid ahayd runtii qaybtii hore oo lugtii hore waxaa lagu soo ciyaaray gurigeena anaga soomaaliya waxa uu leeyahay jabuuti jabuuti lagu soo ciyaaray waxaa ku badisay soomaaliya oo hal iyo eber ku badisay ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo zimbabwe lagu qabtay lugtii labaad maanta zimbabwe ayaa lagu qabtay runta ciyaar fiican aada u fiican ayay ahayd wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen markii la gelaaba ciyaarta waxaa lagu soo galay labada kooxoodba dardaar labada kooxoodba kooxda soomaaliya gool ayay soo dhaleso waxay waxay waxay ku talagashay inay gool gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ay kusoo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta waxay kusoo galeen afar hal afar hal haddana marka waxaa garanaysaa inay de- waa habkay u ciyaarayeen waa hab dif- difaac ah waan gartay kooxdan kooxdan la yidhahda zimbabwe waxay kusoo gashay weerar inay goolo dhaliso ciyaartooy professional fara badan oo sida aston villa iyo premier league iyo wadamada ingiriiska ka ciyaaray iyo europe ay wateen horta runtii annagna ciyaartooyin qaarkood waxay badnaan kuwa sab professional ah oo america iyo finland iyo canada laga keenay ciyaar fiican ayay muujiyeen wiilasha toddobaad xaafad markay maraysa ciyaarta oo ila- labada kooxoodba ay kooxdaana mar la aadaya koox mar la aadaya dhexda weliba aadaa ugu fiicneen annaga ayaga waxay aadna ugu fiicnayeen dhinaca difaaca iyo dhexdan aada ugu fiicnayeen marka een ciyaarta markii shan iyo tobanka afar daqiiqo ayaa gool laga- gool soomaaliya laga dhaliyey marka waxay noqotay hal iyo eber ciyaarta hal iyo eber ay tahay ayaa isla markiiba haddana een, ciyaartooyga een, maxamed ayaa haddana oo saakar ahaa ayaa gool oo difaaca oo qalday oo weliba difaac expert ahaa uu dhaliyey oo hal iyo hal ayay noqotay markaas oo ciyaarta saasay markaas aan sidii dhaan ku dhamaanaysaa si ay soomaaliya usoo baxdo waan gartay hal iyo hal markii ay maraysay eh, oo daqiiqadii weliba siddeetan iyo shanaad soomaaliya ee bareejeysay eh, shan daqiiqo keliya ciyaarta ka harsaneed eh, zimbabwena waxay u baahneed laba gool inta badan dadka waxay aamineen in eh, soomaaliya ay soo baxayso xitaa zimbabwe haddii ay hal gool la timaado gool kale looga sii baahan yahay maxay ku dhacday degdegta ciyaarta isla markii isku bedeshay waxay ku dhacday sida aa xasuusato ciyaarta markii dhammaanaysa qaybtii hore wiilashana waxaa ka muuqday daal ayaa ka muuqday oo waxa- inay hoos dhinac ku imaan ayaa muuqatay weliba waxaa uu sii keenay oo kale oo jiray in ciyaartooyigii namarka tobnaad ee soomaaliya waxaa dhacday inuu dhaawac noqday ciyaartooydaas weliba ciyaartooy aada u fiican oo ah oo isku xirka gadaalii hore aada ugu shaqayn jiray oo ugu shaqaynaya maanta oo oo dhaawac noqday ciyaartooyda intii kale o dhan waxaa lagu bedelay ciyaartooda oo hoos u dhacday oo ah inay daalkooda badnaa iyo ball positionka ball qofka booni qabsado qofa u dhiibi male waxaa keenaya daalka faraha badan waxaa keenayo midda kale waxaa arkaysa qof booni hayso oo laga qaadanayo waxaasoo dhan waxaa keenaya is afgarabsho waaga ciyaartooyda ciyaartooydan een, waala waxaa laga keenay america iyo kenya is ciyaar yaqaanaan dadka hadda ay la ciyaarayeen zimbabwena waa koox dhisnayd oo laba bilood ka hor soo ciyaartay african cup of nation oo qaahir lagu qabtay waa ciyaartooy eh, xareesnayd oo isciyaar yaqaana marka ciyaartooydan haddii ay annaga haddii ay muddo badan xareesnaan lahaayeen oo ay is afgaran lahaayeen aad iyo aad waxay noqon lahayn ciyaartooy aad aan la heli karin adduunyada taasi runtii hadda waa bilow kuwo kaloo ay kasii fiicana kala kadib ataa la keeni doono Waan runtii oo gartay.
dadaal badan ay sameeyeen een, saciid zeyno iyo gruub kale oo aada usoo aruuriy ciyaartooydan aaday umahadsanayeen waan gartay een, marka laga soo tago eh, daalka ciyaartooyda eh, markii goolka la dheliyey oo soomaaliya barbardhaca ay la timid maxaa la gudboonaay eh, macalinka soomaaliya isla markii inuu u qaado ciyaarta oo shan daqiiqa ka harsan tahay
macalinka markaad horta een, eh, macalinka horta waa macalin asaga naga sii og ciyaartooyda iyo sidai udheelaya iyo habkooda iyo dhaawacooda ciyaartooy toban iyo sagaal watay sidaa aragteen nineteenka watay sagaal iyo tobanka ciyaartooy ugu fiican oo ah ayaa la bedelay boos weyna ka furma halkaas runtii isbedelada marka la sameynayo isbedelada waxaa moodaa in isbedelada markay soo maray inaysan ciyaarta waxba ka bedelin oo ciyaarta markaasi ee hoos u dhac ku dhacdaybo marka saas daraadeed ayana waxay soo geliyeen dad arcartooda qaba oo aad iyo aad oo u ciyaaraya sidii professional oo kale waa lagu boorisiyey marka goolka marka la dheliyey waxay ahayd inay difaacoodii ku socdaan sidii ay kusoo galeen marka hore way celin waayeen because bedelka uu sameeyey macalinka ayaa bedelkaas ayaa wax ka bedelay waa ciyaarta sababteeda kasoo koob bedelka macalinka uu sameeyey een, ciyaartooyda garoonka ku jirtay een, naftirkooda ma ahayd inuu system sameeyo isla markuu amro in ciyaartooyda kulli ay gadaal usoo laabtaan shan daqiiqo iyo inta lagu daro oo hadda ugu badato shan kale ahaan leh tobankaas inay kulli ay, eh, difaacooda istaagaan midna uusan bixin waxaad arkaysa mararka qaar in ciyaartooyda soomaaliya qaarkood ay kubadda la soo ordayeen oo ay sii rabeen inay gool sii dhaliyaan Eh, mis lahayd eh, xoogaa waxaa ka badatay farxaddii iyo een, isla markiina waxay keentay taas in lagu buubsiyo labada gool ha markii goolka koowaad markii bareejada ay galeen ayay xoogaa dabceen Ma- waxay ahayd markaas inay bawigooda iyo difaacooda galaan oo difaaca sidii kusoo galeen marka hore ciyaarta nusaaca ugu horreeyay difaacay kusoo galeen markii la bilaabayo wax la- waa laga qaadi waaye marka waa la dhaafi waaye laakiin intii dambe waxaan ku dhahay bedelka la galay iyo dhaawacii faraha badnaa wiilasha ay galeen iyo eh, yelow badan ay qaateen saas daraaddeed culays badan ayaa soo fuulay macalinka saas daraaddeed ayaa waxay ku noqotay marka galabta in laakiin runtii ciyaarta ay muujiyeen een, waxaan kuu sheegayaa maanta ciyaarta ay muujiyeen adduunyadao dhan ayaa laga fiirsanaya maanta waa markii ugu horreysay soomaaliya oo ay ku badayso world cup qualify Ko- world ciyaaraha qaramada ugu horreeyey oo koob adduun la ciyaaro waa markii ugu horreysay ay kusoo badayeen jabuuti Waa ee halkan ay soo gaarsiiyey maanta raangigooda wuxuu marayaa laba boqol iyo labaatan maanta uu maraya darajadooda
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed faarax biriq oo ah ciyaartooy hore khabiir dhinaca isboortiga ka faalloodana ah waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey axmed cali sheekh oo washington jooga
habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiiba meel kastoo aad ku sugan tihiinba waxaad degeysanaysaan barnaamijkii fiidnimo idaacadda v o eda oo washington idinka imanaya haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaabiyo i c j ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka kenya darteed muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhegaysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen soomaaliya iyo kenya dhegaysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa afarta ilaa siddeedda bisha nofembar ee soo socota safiirka soomaaliya ee midooda yurub doctor cali siciid fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta soomaalida ee gacanta ku hayay kiiskan ayaa iiga warramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista maxkamadda badanaa aalaaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in ma codsiga kenyana ay tixgeliso kenyana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in kaiskan maaragtay lagu dhagaysto muddo ku filan ee kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey dib u dhigista ka horna dowladda soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid kenya waxayna diiday in dhegaysiga dib loo dhigo waxaan isku dayay inaan la xiriiro mas-uuliyiinta dowladda kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kiiskan hase yeeshee ilaa haatan iima suurtogelin inaan saraakiishaasi helo qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan ugu dambaynse waxaan la xiriiray mid ka mida xildhibaanada baarlamaanka kenya safiya cabdinuur dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wada hadal baa soo bixi dad heshi walaal baa nahay dad maaragta aada iyo aad xariir badan nooga dhexeeyo kenya iyo soomaaliya nahay marka kenya kolley waxay diidan tahay xariir xumo inay naga dhex dhacdo marka sida awgeed codsigay codsatay waxaan u malaynaya waa waa wadan dimuqraasiya aada u badan waa wadan maaragta kobcay oo koray marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo ficno in waxooda lagu dhamaysto marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada jeeska aad baan u taageerayaa waayo wax kastaba inaan emotion gelino oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno
haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaadhnay marxaladda aynu haatan marayno bishii maarso kunyosagaaboqolyosagaashan-iyo lixdii kenya waxay qaramada midoobey u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda bishii juun labada kun iyo shanta kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aaggeeda dhaqaalaha ee badda bishii oktoobar labada kun iyo siddeedda ergeygii xilligaasi qaramada midoobey axmedu walad cabdalla ayaa gacan ku siiyey soomaaliya diyaarinta xogta ay soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobey ka hor xilliga kama dambaynta ee loo qabtay oo ahaa saddex iyo tobanka mey labada kun iyo sagaalka bishii abriil labada kun iyo sagaalka soomaaliya iyo kenya waxay kala saxeixdeen isafgarad ama m o u bishii juun labada kun iyo sagaalka kenya waxay heshiiska m o u da uga diiwaangelisay qaramada midoobey inuu yahay heshiis caalami ah bishii ogost labada kun iyo sagaalka baarlamaanka soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeixdeen kenya iyo soomaaliya cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda soomaaliya ee dhinaca badda nimiradaislanminka waxa ku qoran hadda waa akrisay ummadda ku akri karto taqaano waxtabi kartana waa akrisay waxaa ku qoran in dowlad walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda continental serviceka ay raadsato ay waxeeda mataqaana iyadu ay ka doonato incof iyo mataqaana united nationka kadibna maba lala hadlinba waxa uu soo baxay markay iyada ay warqad gooni e qoratay markaasu baraaruga yimid oo qoranayo mooy saas macquul ma aha wax soconayana ma aha annagana waxaan qoranay markaas warqadda aad aragtay oo aniga aan bir ku saynay lafteeda oo prime minister cumar cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa secretary general mataqaana united nations banki moon aan leenahay annagu reservationsaan ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationska mataqaana ee badda markaa dowladda jirtay iyo dowladda inkastoo dowladda madaxweyne sheekh xasan sheekh maxamed markuu madaxweynaha waxba kasii wanaajiyey wuxuu yiri absolutely annagu ma laga hadli karo arrimaha xeebaha soomaaliyeed xariijin la sameysto iyo mataqaana xuduud la sameysto iyo mada laga hadlayna nin walba waxaa laga hadlaya konferensa sharcisa oo sababta badda ee dowladooda leedahay laga hadlayo ayada markiiba uglitay mataqaana xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinaca ka aad markii aadan waxaa markiiba waxaan loo qoray united nationka laleeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax annaga sida ay unkoos caadiga loo maraayay procedureskii la maraayay inaan marno
dacwaddan waxaa xaraysay dowladda soomaaliya siddeed iyo labaatankii bishii ogost labada kun iyo afar iyo tobanka kadib markii wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey ay guuldarraysteen kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadallada lagu guuldarraysan waxayna si joogto ah ugu ololaynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda i c j labada dowladoodna ay ka wada hadlaan doodda soomaaliya ee xuduuddeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyey maxkamadda i c j saddex iyo tobankii bishii julaay labada kun iyo shan iyo tobanka kenya ayaa markaasi kadib diidmo ka keentay in maxkamaddu ay dacwaddan qaadi karto waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay toddobadii bishii oktoobar labada kun iyo shan iyo tobanka bishii febraayo labada kun iyo toddobiyo tobankana maxkamaddu waxay laashay diidmadii kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwaddan xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddaysay dhegaysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa sagaalka ilaa saddex iyo tobanka sebteembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka haddaba waa maxay mowqifka labada dowladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay boqol kun oo kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta hindiya lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysaa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a equidistance princibal mabdacaasi oo ay aqoonsan tahay hay-adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba waddamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya safiirka soomaaliya ee midooda yurub doctor cali siciid fiqi ayaa ka warramaya mowqifka dowladda soomaaliya kenya iyada ayaa waxay go-aansantay intaan annaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay labada kun iyo shan inay maaragtay go-aansantay inay xuduudda siday iyada u rabto u goosato taasoo ah maaragtay waxay goosateen waxa la yidhaahdo parallel line to the line of latitude marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay soomaaliya luminaysaa boqol kun oo square kilometer ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay luminaysaa maaragtay marka annaga waxaan leenahay hala raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada waddan oo deris ah kaasoo ah equidistance principle kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduuddeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso soomaaliya waatan wasiirka arrimaha dibadda ee kenya monica juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii juun ee sannadkan
and international customary practice. You know, uh, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there's a rationale for that.
waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha sabab ayayna taasi leedahay sidaasi daraaddeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mida midowda afrika uu mabda'an u hoggaansamo waa tallaabada ugu horraysa ee lagu soo celin karo xasiloonnida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda monica juma waxay kaloo ku dooday in kenya ay soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan it is important to note that on three occasions in 1979 in 2005 in 2009 waxaa muhiima in hoosta laga xariiqo in saddex jeer oo kale ah kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii laba kun iyo shantii iyo laba kun iyo sagaalkii kenya inay ku wargelisay soomaaliya xuduuddeeda badda sida uu yahay oo ah loolka boqol soddon iyo sagaal afartan iyo saddex dhibic laba koonfur waxaanan ku sheegnay saddex ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto qaxootiga oo ay martigeliso iyo la dagaalanka ururka al-shabaab soomaaliyase waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka i c j brofesor afyare cabdi cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda qatar waxaana uu daraasad ku sameeyey amniga badaha waxaan wax ka weydiiyey sababta ay kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u samaysmaayo marka international looga la isticmaalo in uu iyaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay marka taana aniga waxaan ka soo qaadanaya waraaqaha ay ay u dirayeen qaramada midoobay gaar ahaan c l c s ta si cadid ugu leeyihiin annaga keiska yaga yaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ay ku dhibayaan iyo iyo dhaqanka guud markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaha kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn dabcan wuxu waa maxkamadoo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa laakiin saasaa laga fahmi karaa yacni dhaqanka meesha yaalla waxaan rabay haaruun markaad dib u raacdo soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo kenya waa ay iska agdhadhawaayeen xagga capacityga iyo xagga xataa maaragtay inkastoo kenyaanku mararka qaar ay ay de hadda waxaan i izadka ahee la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo haddana fikerka ayagaa keena haddana saasay tahay waa la iska agdhadhawaa tababarada marka jaamacadaha maritime expertska tababara annagana dad baan u dirsan jirna ayaguna dad bayna u dirsan jireen waan aad baan iskaga agdhadhaweyn lakiin annaga waxaan hawada ka maqan nahay muddo dheer muddadaas dheera marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno in cusubna ayna noo soo bixin waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro c l c s ta markii ay kenyaanku u gudbinayeen kaiskooda waxay codsadeen in kaiskooda la dadejiyo waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan sidaa daraaddeed khubaradaas darteed kaiskooda in la dedejiyo warqad saasay ugu qorayaan yani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha waana dee la garan karaayo guud ahaan statekii iyo state buildingkiiya meel hoose oo bilow ah jooga brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda minnesota waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaalla dunida ay saacidayso soomaaliya markaan arrintaa eegeen tay si wanaagsan u dersay waxaa ii muuqatay in dooda dadka sooma dowladda soomaalida ee markii xasan sheekhan ahaato ama tan maxamed farmaajo ha noqotee inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka dowladda kenyana waxa weeyaan waxay og tahay hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidada udhexaysa xalaynka udhexeeya tanzania iyo iyaka wuxuu uqe wuxuu u dadban yahay siday ta soomaalida waxay doonayso in loo dadbo xadkaa kenya iyo soomaaliya badda udhexeeya ta mozambiqna waa sidaasi leeg ta south africana waa sidaasi leeg ta morocco iyo iyo mauritaniana waa sidaasi leeg yurub haddaad raacdidna waa sidaasi leeg marka dowladda kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha soomaalida oo hayfa yihiin maqaarsaar intooda badani inay laga yaabo inay ka gashan karto oo wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalaynu nahay dee dadka soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii maxaayday cumar cabdirashiid iyo ka horreeyey waa ti aada loogu kacay marka waxay dowladda soomaalida ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka soomaaliduna fahmeen inay dhiilo weyn iyo kana u keeni doonto waddankana u keeni doonto dowladda kenyana waxay fahamsan tahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaaha aynu isku daa aynu isku tanaasulno inay wax waxeegii ka badan heli karto taas ayaa keentay markaa inay doonto in laga soo saaro maxkamadda oy dood fara badan iyo xoog fara badan geliso qawa looyaraha ay qabsato iminka waxaa la sheegaya ilaa shan iyo labaatan ilaa soddon malyan oo dollar inay ku bixisay inay maraykan iyo yurub waxay dhex gasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaynaa in laga soo saaro waayo iyada waxay isleedahay ku khasaari maysid waa tii la odhan jiray soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi mayside kenya markaa maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaha
bishii febraayo ee sannadkii hore xiriirka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay waxay ka dambaysay markii soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada london kadibna ay kenya ku eedaysay soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda soomaaliya waa ay beenisay taas waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka laysku hayo tan iyo inta maxkamadda i c j ay go'aan ka gaarayso kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii muqdisho waxayna safiirka soomaaliya ee nairobi ku amartay inuu ku laabto muqdisho wadatashina uu la soo sameeyo dowladda soomaaliya haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee sidee ayaa dacwaddani ay u saamayn doontaa xiriirka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya xildhibaan safiye cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaado ee labada waddan nasiib darro horta waa nasiib daro ayaan daro weeyaan waxaana haysato waayo soomaaliya kenya aad bay ula istaagtay dhibaato fara badanay soomaaliya soo martay hooyo iyo aabe u noqotay bulshada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waddanka kenya marka horta in in xiriirkaa la kharibo oo lagu tunto horta waa nasiib daro annaka haddaan nahay ummadda soomaaliyeed oo kenyaanka ah waxaan rajaynaynaa oon ku faraxsannaha wakti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan inu naga dhaxeeyo wakti kastaba iyo mar kastaba laakiin intan dambe hadda xiriirka xumaanayo aniga haddaanahay gabadha soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay waxaan rajaynayaa oon ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeeni fiicnaa noo soo noqdo waxaan ka rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo laakiin waxay noqotay kenya waxay aragtaa inay aada u dadaashay wax badan samaysay ummadda soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan inta hadda kuleh meel kastoo kenya la degan yahay bulshada kuleh maaragta raasamaal fara badan gasteen waa ummadda soomaaliyeed weeyaan marka inaan hadda col kicino mise dhibaato kicino mise xiriirkeena qariibno aada iyo aad bay nasiib darro u noqonaysaa doctor cali siciid fiqi safiirka soomaaliya ee midooda yurub waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka soomaaliya iyo kenya waxa uu ku xidhan yahay kenya lafteeda waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda kenya way caddaysatay inaysan u hoggaansamayn go-aanka wax ka soo baxay meesha marka taa hadda muran kama jiro marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen marka taa way caddahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn siduu noqonaa xiriirka soomaaliya kenya xukunka uu u dambeeya kadib taa wuxuu ku xirnaanayaa kenya uu ku xirnaanayaa soomaaliya hadda daandaansi weligeed ma sameynin diyaarna wuu aha inay daandaansi samayso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii layska qaato
go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda i c j oo aan raaxfaan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono afar ilaa lix bilood kadib dhegaysiga dacwadda
hagaag haddii aynu intaasi ku dhaafno barnaamijkii uu inoo soo jeedinayay haaruun macruuf waxaa markii ugu horeysay magaalada hargeysa laga hirgeliyey habka ilmabeerista casriga ah ee loo yaqaano i v f iyadoo ay iska kaashadeen dhakhaatiir muwaadiniin ah iyo dhakhaatiir u dhalatay dalka hindiya sida uu warka noogu soo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle iminka waxaan hor taaganahay xarunta ilmabeerista ee mukaltuun oo ah xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliyo dhulka guud ahaan ay soomaalidu degto sida dor awkombe uu sheegay v o eda halkan iminkaan istaagay kabihii ayaa layga bixiyey waxaa lay geliyey kaba caaga dhakhtarkuna wayla socdaa ee jawiga qaybta aan ka soo bilownay gurigu qabow fara badan ayaad ugu soo gelaysaa oo cimilada iyo jawiga ka badnaa ka duwan hawo kale ma arkisid cidima gelgelayso iminka qayb labaad ayaan soo gaadhay qaybtan sareynu soo gaadhnay waa qayb aamusan ama degan war run ahaanti waa saan kuu sheego waxa weye mar kasta waxaa la ilaalinayaa waxaan ilmihii waxaa loo samaynayaa meel nadiifa oo siifa hawada dhaska waxaasoo dhan laga ilaalinayo oo xitaa temberejarka iyo waxoo dhan yihiin gaar gaasta xitaa ku baxaysa waa gaasas gaar ah oo aan waddankeenna laga helin oo aan kulean dubi baan ka soo qaadaa mar kastaba marka waa loogu tagalay wax aan qasin oo aan wix yaraa wax dhibaata aan ku keenin abuuritaanka ugu horreeyaba bal marka hore maxayd ku leeyahay alka doctore run ahaantii markaad eegto arrintan waa arrin baahi weyn loo qabay oo dadka af soomaaliga ku hadloo dhan ee ay baahi aada u qaben ay tahay waxaad ogtihi kelmadda la yidhaahdo qofku marka la yidhaahdo waa madhalays ama waa gobland waxay ahayd waxyaala u badan ee qofka dhimashada ku keena oo runaantii markaad iminka ogaato iminka gabadh haddaad tidhaahdo makaanka lagaa saaraya waxay ka jeceshahay inay dhimato inta makaanka laga saarayo marka waxaa weyaan waa arrin aada khatar u badan oo dhibaato badan ku haysay dadkeenna markan eego de maadaama aan dhakhtar dumar ahaa oo intaa kusoo dhex jiray maaluba cabashada ugu badan ii timaada markan derse daraasaad badan sameeyey waxay ii muujisay boqolka qof ee dumara ii imanayaba inay boqolkaba labaatan soddon ay cabashada dhalmo la-aantii ay soo geliso mar kastaba deetna waxay keentay fikri ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa aan ula wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno waxaan ognahay dadkeenna inta badan dhibaato badan baa qabsan jirtay oo hadday baahi damcaan inay hamoodaan inay u baxaan dal shisheeye waxa ugu horeeya qabsan jiray waxaa weeyaan baasboorka soomaaliga oo aan fiise loogu heleynin ama fiise aanu jirin oo lagu siinaynin iyadoo hadday helaanna lacag de diyaarad ay ku raacaan iyo kharash badan uu kaga bixi jiray ta labaadee jirtana waxa weyan de afkooda ku hadli maayeen dad waxay u tegeen af kale ku hadlay oo u baahan haddana in loo gargaaro cabashadoodii dadka ay fahmi karaan in loo sameeyo iyadoo ad arkaysa dad badan in indiya ay tagaan oo meelo badan oo ay ku khaldamo ay tagaan aan arka daraasaadka farabadan sameeyey ayaa waxay u kaliftay marka inaan unko oon aasaaso xaruntan cusub ee ah ilmabeerista ee gargaar hosbital timaada qaybtiisa oo makaltuum fertil center aan idhaahno marka taasaa keentay inaan markaan baahidii daraasaad badan sameeyo cakuulo inaan markaa maskaxdii keeno aan ku abuuro santarka inaan sameeyo sidoo kale cimilo ahaan iyo dabka ee farsamo ahaan environmentka ama deegaan ku habboon sidaa u diyaar bal arrintaa dadka u sawir
run ahaantii horta waxa weeyaan muhiimadda taala waxa weeyaan waxa waxa la sameynaya waa wax beeris la samaynayo ilmo yar la beerayo la samaynayo ilaahay baa de fii qiraari makaan buu ilaahay marka horeba uu cayimo uu sameeyey sidaad u heshaad u samaysaana waa wax lagaga baahan yahay waayo wuxuu u baahan yahay meel aan dhas jirin hawadu ay tahay nadiif wax alla wax geli karaya aanu jirin temberaturkiisa iyo humiditiga iyo waxaan ama hawada iyo qabowga iyo iyo muxuu ahaa waxaasoo dhan ay yihiin wax wada controlan deeta waxay noqotay in gurigii dhisaa guri kale laga dhex sameeyo oo la sameeyo wax la yidhaahdo muxuu ahaa baar hawada samaynaya oo eegaya oo deetna nadaaf nadiifinaya oo wax oo dhan samaynaya oo hemifilter wax la yidhaha waan u samaynaa inta badan taasaa markaa inta badan lagu ilaalinayaa hawadii oo dhan lagu controlaya taa markaad samayso haddana waxa weeyaan dee gurigaad guri ka dhexdhisaysa deetana waxaa la ilaalinaya waxaasoo dhan labadii waalid lasoo qaado muxuu ahaye ismaamkuii ninka iyo biyihii hooyada dabadeetana mishiinkan la dhiga dabeetana goormaa hooyada
horta waa barnaamij ironika haddii ilaahay ka dhigo aan doonayaan si caadiya dadka ugu fasirno aan u samayno waxa weya horta marka ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yidhaahdo ama fertilizationka la samaynayo waxaa lagu samaynayaa debaddaa lagu samaynaya oo labadii unug baa laysku daraya deetana salka gudihiisi baa lagu abuura laisgelinaya halkii beriga hore inuu gidaarka dalooliyey intaa laga fikirayo gacanta inuu doolin karo manidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya deetana marka samayso wax la gelinaya incubator bah la yidhaahdo incubatorkaas ayaa markaa lagu eega lahaynaya muddo shan cishaabaa markaa lagu lagu eegaya meesha unugyadii laysku daray imbrihii samaysa ilmihii yaraa abuurmay baa la eegayaa markaa kuwa ugu koritaan badan leh kuwa micnaheed koritaankoodu dhaqso badan yahi baa markaa la qaataa doorashooyin badan baa jira oo la kala dooray wax lagaba saddex afar xabo in la onko oo ay abuuranto deetana la kala doorto siday u kala tarmayaan labay noqdeen afar bay noqdeen sideed bay noqdeen lix iyo toban bay noqdeen labiyo soddon int markaa markay ceynkaa u baxaan baa la ogaanaya deetna shan cisho markay halkaa lagu ogaado shan cisho kadib baa la qaadaya oo hooyadii makaankii la gelinaya oo lagu abuuraya oo la gelinaya bartii si uu abuuro khadar maxamed cakule v o a hargeysa
welina waxaad nagala socotaan v o a tuulada cali jaamac oo afartan kilomitir dhinaca koonfurta ka kulaasha degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee deegaanka soomaalida etoobiya ayaa haadda gorgorka loo yaqaano waxa uu ku weeraray laba caruura oo mid ka midihii uu dhintay weerarkan ayaa waxa uu werwer ku abuuray dadka deegaanka waana midkii ugu horreeyey oo arrintan oo kale ah weli halkaasi horey ugamaana dhicin arrintan ayaa wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil waxaa uga warramay cabdirashiid cali cabdulaahi oo ah macalin deegaankaasi ka soo jeeda
walaal arrinta marka ugu horeysa halkan ka dhacday waa arrin aad iyo aad loola yaabay oo deegaanka aan hore uga dhicin ma garanaysaa war aad galab ayay gabadi laba carruur kaga tegtay guri magaalada cali jaamaha la yidhaahdo oo afartan kilomitir u jirta gaashaamo koonfur ka xigta gabadh carruurtii markii ay kusoo noqotay waxay u timi bahal cunaya mid kamid a carruurtii dabeed bahalkii way ka goysay bahalkaasi waa gorgor bahalkii halkan meelabu isku soo taagay adigu qofkii oo mayda meeshii baa laga soo qaaday waa la aasay ilaa shalayto subax waa lagu hawlanaa waa la daydaeyey bahalkii iyada oo la daydaeyo ayo haddana markii dambe xagga magaalada cali jaamac usoo dhaadhacay inaan yar oo ilaa lix jir meelahaas ah oo ari ka soo noqday oo iskuulka cali jaamac maraya meel in yar u jirtada ayuu soo weeraray inankaana markaa wuu qabsaday waa laga soo gaaday inankaa isagoo dhaawacyo badan u geystay kadib dee markii dambena waxa soo qaaday ambalaaskii ayaa soo qaaday oo dhakhtarka degmada gaashaamo ayaa la keenay oo inankii lagu daweynaya waa tahay gorgorkan nooc ma ayuu ahaa gorgorku waa haadkan duula wax haadkan duula weeye ama dadka qaarna baqay ayuu yaqaanaan oo wuxuu cuni jiray bahalkani caadiyanba deegaanka wuxuu cunaa maqasha ayuu cuni jiray yaryar ee ariga ah ayuu cuni jiray laakiin isaga oo dad cunaya hore looma arag iminka mooyaane waa hagaag marka deegaanada iminka gaashaamo iyo nawaaxigeeda ama dhulka miyiga reer dadku degaan ma ku badan yahay gorgorkani maya walaal ma joogo dhulkan ma joogo oo dee wax xitaa carruurtu ay garanaysa maaha oo markii la yidhi gorgorgoa cunay carruurtii waxaa ku dhacday inay shimbiraha yaryar ka yaacaan xitaa ama dadka aada u salsalaan ayaa ku dhacday markaa deegaanka waayo hore wuu joogi jiray laakiin wuu ka tegey oo waa wax ka tegay inkoo ka maqan marka dee waraabaha iyo iyo magaranaysa xayawaanka noocaasa baa carruurta looga baqi jiray waxani wax hore u dhacay ma yihiin oo ma la arkay wax duulaya oo xayawaan duulaya oo carruur weerara maya maya deegaankan iyo deegaanka soomaaliyeed toona wax ku sheega lama arag arrintaas waa arrin aad iyo aada u cusub dadku say u arkaan markaa iminka xaaladdu say tahay xaaladdu aad iyo aad bay ukaxsantay oo dee caruuraha iyo dadkii dee way yaabeen oo waa arrin laga sheekaynayo oo meel walba ka socoto magaalada walba oo aad tagto way ka socotaa tuulooyinka marka welina waxaa kasii daran dee bahalkii lama helin oo wuu joogaa weli deegaankunbuu joogaa marka weli lama helin bahalkii oo dee lama dilin markaa dadku sidii bay welwelsan yihin waayahay marka maxaa markaa iminka dadka deegaanka hadday noqoto dee dowlad gobol dowladda iyo dee ciidamada askarta meesha joogta maxay maxay qabanayaan maxayse qaban karaan waxay ka qaban karaan waa isagii oo ay arkaan oo ay joogtaan markaas halka ciidamo badan ayaa ku baxay oo dee baadi gooraya oo harligii oo dhan qabtay ilaa shalay wuu socday gurmadkaa ciidamadu laakiin ilaa hadda intaan waraystay dee gacan laguma soo dhiginba halkaa
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cali cabdulaahi oo macalin ka ah deegaanka cali jaamac oo afartan kilomitir dhinaca koonfurta ka kulaasha degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee deegaanka soomaalida etoobiya halkaasoo uu gorgor caruur kula tegey waxa uu u warramayey wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
iminkanaha dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada caafimaadka jirka iyo weliba nabadaynta hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada ayaa waxay u arkaan wakhti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga habboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo islamarkaana ciyaaraha la yareeyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida iyo siciid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora waxaan ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate bismillahi raxmaan raxiim yaasiin waa macsan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan kow waxaa ka mid a caafimaadka laba waxaa ka mid a dadka dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaaya burcad iyo dhib kala gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageeryaal ahaan soo jiitaan waxay kale u fiican tahay ardaydo kale marka qeybna iskuulka ay dhigata qeybna ay ubadda ciyaarto xitaa xiisada ka mid tahay iskuullada qaar oo qayb muhiimay ka tahay sababtoo markii fasaxa jiro ciyaalka macalimiinta waxay siiyaan kubad xiisad ah waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka sababtoo qofka jirkiisa dhismaya xubnihiisii baa dhaqaaqaya dadweyne badanna waa ku xiran waa daawanaya marka waxaan waxaa u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa yaasi waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male wadan walba xuduudna male marka taasaa muhiimadda waxay tahay waxa weye bilaa xuduud weye ku tilmaami karaa
marka sboortska laga hadlayo in laga badbadiyey in wakti aad u tiro badan dhalinyarada ay ku luminayso keliya maaha in sports keliya lagu jimicsado waxaa jirta intaasoo haba kaloo loo jimicsan karo orod baa la samayn karaa wax kaloo waxaa la samayn karaa jirkii uu ku qaadan karo laakiin annaga haddaa dhallinyaradani soomaaliyeed nahay khaasatan dadka dadkeena yaryar waxaa moodaa in waktigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarid iyo daawasho xataa hadday ciyaari lahayen keliya waxbay ahaan lahayd laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinaya hal saac iyo bar baa baa wakti inta badan dhallinyaradii ka qaada marka aniga waxaan qabaa in bahashii caqli lagu daro oo keliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi keliya aan laga fakirin aqoontii oo kale inuusan qofka ka mashquulin inuusan ka mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kaleeto maxaa yeele marka caawa dhan kusoo jeedid banooni ama aad ciyaaraysa ama aad daawanaysid dee cibaado meesha kuma haysid salaad subax waa kaa tegaysaa subaxii shaqasaa u aad way adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhallinyaradii caqli ku daraan sportska ma yaasin iima muuqato waxay isugu muuqan qofkii cibaadaysanayana dee ilahay baa cibaadada ku leh waa inuu cibaadadiisa ilaaliyaa waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayana xilliga kubadda uu ciyaari kara waa maa dembi maaha diin dembi kuma shina ciyaarta jimicsiga wax dembiya maaha qofka bini aadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhume qof dhumeen uma sheegi karo dee diintii ooba ku jirin oo macnaha ama ooba saagsaag ku ahaa laakiin qofkii hadda carabo oo kale dad islaama wey carab sacuud oo kale waa dad islaama oo kubadda ciyaaraan waqtigoodana waa tukadaan soomaalida sidoo kale waa dad islaama marka waxaan u arkaa sportiska inuu yahay muhiim maaha keliya kubad cagta keliya maaha atlantiga waa artay ciyaartooyda waa artay dhowr nooc u kala baxaa midda dabaashaa jirta midda waxaa jirta gacantaa jirta handballka midda waxaa jirta tartanka orodka macnaha waxyaalaha isu keenta waxa weye laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isu keentaa israa'iil iyo iyo iyo macnaha falastiin weligood ciyaaran baa isugu yimaadeen feer feerka hataa wuxuu kamid yahay sportska ayagoo isnacib bay isugu yimaadeen tartan feera macnaha waxay isu keentaa wadamo isnacib bay hataa isu keentaa dhaqaale ahaan waa way kobcisaa waxaa laga helaa wadamaha waxay ka helaan budget budgetka wuxuu keenaya waxaa weeye financialka macnaha sports markii la fangareeyo kadib waxbaa ka dhalan kara hadda gobolada wadamada arta garoomada dhisana qarashka wuxuu kasoo noqonaya garoomadii sportsku waxa weeye micnihiisa lagama helo jimicsi keliya waxaa laga helaya dhaqaalo fara badan siciidow dhaqaalaha ka sokow nabadgelyadii dhallinyaradii waasida uu sheegayo southgate ee dhallinyaradi intay ku mashquuli lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo daro dee waxa weye jirkoodiina waa dhisan yahay nabadiina door bay kuleeyihin arrimaha miyaan kuu muuqan arrimahaas uu sheegay waa waa wax loo qaateena laakiin marka aan ka hadalnay keliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kama aanaa hadlin waxyaaba badan oo kaleeto oo bulshada isku dhexgeli karto waxbarashadii oo kalea ka mid a waxaad awoodaa adoo gobol soomaaliya kamid inta wax ku bartay gobol kale inaad jaamacaddii u aadid gobol kale aad dugsigii sare kale u aadid waxyaaba waxaa jira inaad samaysid safaraa iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaala badan baa ku burbura mararka qaar waxaa dhacda goroomadii lagu ciyaaraya in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartooyda xataa ciyaaraysay in maarata dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhimasha meesha ka dhacdo oo mararka qaar laisbuurto waxyaaba tabanaa waxaa kamid a kow haddeer aan sheegnay waqtigii waxaa laba ka ah dhaqaala burburkii oo kaleeto maala waxaa laga yaaba unugii ha isagoo waxaa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadda haysan maanta hadday ciyaar jirto lacagtii biyaha iskoolka loo soo siiyey in ciyaar ku daawado waa mushkilad soo maahan waxaa kaloo jirta waktigiiba cudur ku taha qofka waxa ugu qaalisan wakti uu hayo maanta adduunka waa qofka waktigiisa waa tahay sawdgeed waxyaabahaas maxaad ka leedahay saaxiibka horta waa mahadsan yahay laakiin waxyaalahaas dhinaca kale u fiirshaa fiican wanaagga xumaanta qofka dhinac u fiirsha ma ahan aniga waxaan oran karaa ciyaartooyda waxay kamid dadka adduunka ugu caansan laabin badan bay leeyihiin oo cristiano ronaldo kale kusoo qaadan karaa messi oo kaleeto ronaldio hore bayley maradona macnaha waxa weeye ciyaartooyda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa macna usoo macnaa dhaqaalo u keeno waa keentaa in dalkiisa magac u yeelo waa keentaa waxaa ka fiirisaa dhanka maadaama hadda adigu soomaalida ka fiiri soomaalida waxaad egtana carur leedaha carurtaada waxay u baahan yihiin inay jirdhis helaan imiinu kaa cariyo ma yartaa saaxiib amaya soo ma ilmuhu wuxuu u baahan yahay jirdhis inaan goroonkii marna geysid marna waxbarashada geysid marna qur-aan geysid adoo waqtii midna macna ka bildaraynin laakiin waxaa aaminsanahay soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama burbur dhibaato ugu jirto waxyaalaha ka maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaarihii fal lama gelin dowladdu waxaa ugu baaqi laha soomaaliya federaalka farmaajo iyo rasuaalaha in dhallinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida wax la ciyaara galab subaxna waxa la taa iskuullada marka waxaa ohan lahaa subaxdana iskuule carruurta aadaan galabkiina ha lagu- ha lagu mashquuliyo ciyaartooyda haddii loo tartami lahaa gobollo sida macnaha jubbaland puntland eh, galmudug banaadir waxaa aaminsan dhallinyaro badan inay ku mashquuliyo ciyaartooyda ugu dambayntii maxay kula tahay haddaba haddaad ka soo horjeedid ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay xalkaad haysaa xalka ani ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoontii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo eh, dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhallinyaradii in loo sameeyo eh, ha- eh, dhiirigelin hal abuur inay keenaan Eh, xamar way ka socotaa maalan teknolojiyadoo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas oo qoraalladoo kaleeto in la dii- in la- in la dhiirigeliyo wax akhriska ba librariya in lagu furo meesha lagu furi lahaa garoon kubad lagu ciyaaro ana waxaa qabaa in meel wax lagu akhristo lagu furo ee lacagtii ee lagu furi lahaa ee kubad lagu ciyaaro maxaa yeelay kubaddan biri ka maalin ah, qofkaan akhirka asaga ama dhib u keenaysa ama asagaa dhib keensanaya laakiin aqoontii waxbarashada marka qofka wax akhriyo waxaan qabaa in maskaxdiisina ay korayso bulshadiina wax kusoo siyaadin karo sawdkiid muxuu yahay xalkaad haysaa haddiiba isboortigii uu faa'iidana leeyahay khasaarana leeyahay Eh, horta xalkaa waxa wey horta saaxiibkii wuxuu ku meemeeleystay macnaha eh, caafimaadkii waxbarashada dowlad walbana waxay leeyihin wasaaradii leeyihin wasaarad caafimaad bay leedahay wasaaradda waxbarashay leedahay tanna waa wasaaradda sportis marka isma saarnaba waa saddex wasaaradood marka waxaan odhan lahaa ku mashquulin wasaaradahaas kala hada caafimaadka iyo sport iyo iyo- iyo- iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska waa wasaarad dhanbaaba loo sameeyey sportska marka waxaan odhan karaa sportiska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa weeye Wax- eh, waxbarashada sheegaysa naftarka cunugka markuu caafimaad la helo wax baran kara maskaxdiisa cunug aan aan mita qabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin waxba ma baran karo maskaxda way daalaysaa Marka- marka gabagabada waxaan leeyahay waxaan dadka ku dhiirgelin weliba dowladda ku dhiirgelinaya dowlad goboleedada in dhaqaale iyo budget loo sameeyo dhallinyarada sportska say u helaan dhallinyarada dhibaataynaysa wax dhibaataynaysa ama burcadnimo gelaysa ama ama isdildilaysay waxaa uga fiicnaanaya inay ku mashquulaan ciyaaraha marka waxaan odhan lahaa usoo jeedinayaa oo ku dhiirigelinaya ciyaaraha in la dhiirigeliyo ee madaxweynaha iyo rasuulahan waxaan leeyahay fan ku bixiya oo budget u sameeya ciyaartooyda marka waxaan odhan karaa kuwa gudaha jooga in loo sameeyo macnaa iyagoo baasaborka soomaaliya matalaya calankii matalaya inay ka qayb galaan ciyaaraha adduunka si annagana aan usoo caanbaxno aad iyo aad ayadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf sawdgate oo ka mid ahaa ciyaartoydii soomaaliyeed iyo siciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora doodii gaabneed intaa aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wadheere intaasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo aanu idiin soo daadihininay anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo jacfar ee kukaay tan iyo intaynu hawada dub ugu kulmayno saadiis iyo nabadgelyo waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi ee yurub geeyo ay ku luuqaynayso
Madadaalo kama maydho kama maydho murugado malmaha iskuraayo muddadiidaynu gaadhi itafaqnaa اتفقنا اتعهدنا Asagay hablaha